aakhiro barwaaqada jirta gudaheeda min nasiibin qayb kuma leh am lahum mushrikiintu ma waxay leeyihiin shurakaa dad wax u jideeya oy ka qaataan axkaamta iyo manhajka iyo cibaadaadka iyo daacaadka am lahum ma waxay leeyihiin shurakaa'u bay leeyihiin sharacuu u jideeyey lahum iyaga min addiini diin xaggi maa wax u jideeyey lam yaadan uusan idmin bihi maaga allaahu eebba weyne waxuusan idmin ayaa la jideeyey eebba wixii uu idmay ees oggolaaday nebi moxamed buu ku soo dejiyey qur'aanka kariimkaa iyo asunnatu nabawiya almudahara ayuuna ku sugan yahay waxaan labadaa ku sugnayn maa lam yaadan bihi illaahu walowlaa kalimatulfasli kala baxa ereygiisa hadduusan jirin laqudiya waa la xukmin lahaa baynahum dadka dhexdooda wa ina haalimiin kuwaa gardarsaday ee manhajkiiyo waddooyinka samaystay kana leexday waddadii eebba sameeyey lahum waxay leeyihiin cadaabu naar bay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun xanuujiyow tara haalimiina mushfiqiina mima kasabuu bih waxaw madhar min madaahirialqiyaama qiyaamada marka la tago waxyaalaha muuqan doona wax ka midow waxaad arki doontaa intii gardarsatay ee dulmiga bijamiici anwaacihii la timid ama ilaah dulmisay ee mushrikiin ahayd ama naftooda dulmisay ee dayacday cibaadaadkii iyo daacadii aan samayn ama addoommaha eebbe ka eed gashay iyagoo gabbanaya oo gacanta ku gabbanaya waxay ka gabbanayaanna wax kale ma aha waa dembigay galabsadeen ciqaabkiisii bay ka gabbanayaan gabasho aan wax ugu oolin oo wixiina waa ku dhacayaan kolkay gabbadeen kadib ayay wixiina qarbash ku dhaceen kolka dhibaatadiina gaartay falxumana waa ku dhacday qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi tara waxaad arki doontaa ayuhal maru qof la arkaba qiyaamada markaad tegtid ayaa waxaad arki doontaa aldaalimiin dadkii gardarsaday mushfiqiin inay yihiin kuwa cabsoonaya mima min ajli maa dembi dartii ayay la cabsoonayaan kasabuu ay galabsadeen wahuwa kay ka cabsanayaanna waaqicun mid ku dhacayo wey bihim iyaga dhibaatadaa markay haysato oo welwel iyo gabasho iyo fakalool iyo ay dareenkaa iyo beladaa ku jiraan qoladii kale arag waaladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumaysay wa camiluu camal fashay assaalixaati acmaal suuban wixii farada gudatay wixii laga reebay ka durugtay kuwaasi buuqaa kuma jiraan welwel iyo gacan kuga bad midna ma jiro fii rawdaati aljanna jannaad jannayaal beerahood gudahood ayay ku sugan yihiin iyagoo beer jannaha oo wax walba ku yaal ku dhex jira ayaa haddana lahum ay leeyihiin maa yashaa'uun wax alla waxa ay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtii bay ku leeyihiin daalika jannadaa la dhex geeyey iyo haddana wax alla waxay doonaan in loo yeelay huwa kaasaa alfadlu deeq eebba'a alkabiiru ee weyn haddaba daalika jannadaa iyo deeqdaa eebe ayaa alladii kia yubashiru allaahu alla uu bishaaraynayo cibaadahu addoommadiisa wuxuu ugu bishaaraynayaa aladiina addoommaha aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaal wanaagsan jannadaasuu ugu bishaaraynaya kolka hadday suuraddii maki tahay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam makal mukarama uu ku sugan yahay marka waxaa macruufa alcahdu almakiy wakhtigii maka la joogay oo toban iyo saddex sano ah inay gaaladu gacan sarraysay oo markaa muslimiintu liiteen kolkaasaa mara qof alla qofkii nebiga u yimaad ee dacwiya diin ugu yimaad ayaa la cadaadin jiray oo la dili jiray markaasay aayaddan soo degtay haddaydan alle ka baqayn nebinimo iyo rasuulnimo aydaan igu tixgelinayn qaraabaan idinla ahay kolkaa quraysh labiiyo toban jilib wey labiiyo tobankaa jilib ay quraysh u qaybsanto qolo la arkaba nabiga qaraabuu ku laha kolka haddaydaan rasuulnimo iyo rabbi ka baqdintii iyo nabinimo igu tixgelinayn qaraabnimada igu tixgeliya oo idinla dhashay oo markaa aniga iyo inta iidan leh iyo dadka igu xidhiirsan ii daaya qul waxaad tidhahdaa rasuul suubanow laa as'alukum idin warsan maayo cala abliiq xaqan aan idin soo gaarsiiyey ajran xoola idinku warsan maayo ila almawaddata kalgacalla un baan idin warsanayaa filqurbaa qaraabanimo laygu jeclaado qaraabaan idinla ahay waana idinla dhashay kolkaa qaraabada aan aniga idinla ahay igu dhowro igu dhaqaalay fil qurba alla u dhowaansho igu jeclaada oo alla loo dhowaado waa la ysku jeclaadaa waman ruuxa yaktarif kasbada xasanatan wanaag nasid lahu waxaan u kordhinaynaa fiiha xasanaduu kasbaday xusna wanaag kale in allaha eebbaweyne ghafuurun alla u dhaafid badan inta rumaysay raacdee towbad keentay shakuurun camalkoodana aqbalow iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaawacaya qur-aankiina beeninaya oo leh waa beenuu isaga abuurtay wax lagu soo dejiyey lama arka arag am yaquuluuna ma waxay mushrikiintu yidhaahdeen iftaraa maxamed waa uu abuurtay calallaahi eebbaweyne korkii kadiban been buu ku abuurtay oo qor-aan lagu soo dejiyey ma jiro hadday sidaa yidhaahdeen fa in yasha illaahu haddii eebba doono yakhtim ilaah waa sharaya calaa qalbika qalbigaagu sabar ku sharaya ama intuu qalbigaaga qur-aanka ka qabto ayuu wayamxullaahu qudradiisa cad eebba ku baabi'inaya albaatil baatilka waxaanan wax ka jirin ee xaqa ka soo horjeeda qudradiisiyo awooddiisu ku baabi'inaya wa yuxiqu isagoon rasuulba dirin buu eebba sugi karaa alxaqa runta bikelimaatihi aayaadkuu soo dejiyey iyo ereyadiisuu ku sugaya innahu eebe caliimun alla u aqoon badan bidaati suduuri bimaa fi lquluub laabyaal gudahood wax ku jira ayuu u ogaal badan yahay famaa baaluka bikayrihi haddii wixii calool gudaheed ku jiray uu u aqoon badnaaday af wax laga sheegay ama bannaankaa yaalla kaa waa ka daran yahay wamaca daalik ay mushrikiinta gafalba galeen haddana baabkii towbada u furan welidaasaa daraaddeed ba qaala rabbulciza alla wuxuu yidhi wahuwa eebe alladii alla wey yaqbalu aqbala atawbata noqoshada gefka laga noqdo oo isaga loo noqdo baatilka laga noqdo oo xaqa loo noqdo beenta laga noqdo oo runta loo noqdo waxa ilaah waa aqbala yaqbalu eebba waa oggolaadaa attawbata hoyashada eebba loo hoyday can cibaadihi addoomihiisa xaggooduu ka aqbalaa goorta loo hoydana wayacfu eebba waa dhaafaa can isayi'aat xumaantii hore loo galay ee laga soo hoyday ilaah waa dhaafaa wayaclamu eebba weyne waa og yahay maa tafcaluun xun iyo sanba waxaad samaynaysaan eebba waa og yahay wayastajiibu ilaah waa tuugma aqbalaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay alsaalixaat acmaal wanaagsan biaddaa'i alfaraa'id waijtinaabi almanhiyaat wixii faradee korkooda lagu waajibiyey addoommada si habsan u gutay wixii laga reebayna ka fogaaday waxay alla ka tugaan intuu ka aqbalo yuu haddana wayasiiduhum weliba ugu kordhiyaa min fadlihi deeqdiisa carrada ka badatay ayuu siyaado ugu daraa oo waxay warsadeenna waa siiyaa waxayan warsanna waa siiyaa waalkaafiruun kuwase xaqa beeniyey tuugma laga aqbalo warkeeda lahum waxay leeyihiin cadaabu naar bay leeyihiin shadiidun darow taraa waxaad arki doontaa ayuha almar'u ruux la arkow aldaalimiin dadkii gardarsaday mushfiqiin kuwa cabsanaya inay yihiin mimaa min ajli maa dembi dartii ayay la cabsoonayaan ay kasabuu galabsadeen wa huwa dembigay galabsadeen jazihiisii waaqicun mid ku dhacayo wey bihim iyagu ku dhacay oo kolka haddaad gabatood dhuumato oo dadnimadaadii iyo sharaftaadii ku dheesho inaad haddana dhuumashadiiyo ku badbaaday fiican tahay kolkaa iyagoo gabbadoo dhuuntay welwaloo baqay ayayn haddana ku badbaadayn wa huwa kay galabsadeen jazihiisii waaqicun waa ku dhacaya bihim iyagu ku dhacaya ama ha baqeen ama yayan baqin ha gabbadeen yaya gamban waaladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumaysay wacamiluu camal fashay asaalixaati acmaal wanaagsan fii rawdaati aljanna jannayaal beeraheed gudaheed ayay ku sugnaanayaan lahum waxay leeyihiin maa yashaa'uun wax alla wixii ay doonaan bay cinda rabbihim iyaga rabbigood agtii ku leeyihiin daalika galladaas lagu galladaystay oo inta rawdaatuljannaad la dhex dejiyey haddana waxay dalbadaanba loo diyaariyey huwa kaasi alfadlu deeq eebba wey alkabiiru weyn camalkoodii iyo wixii ay sameeyeen ee fiicna wax ka weyn oo deeq eebba ah wey daalika barwaaqada ayaa aladii kiya yubashiru llaahu yubshiru llaahu qira kalow uu ilaah bishaaraynayo cibaadahu addoomihiisa barwaaqadaasuu ugu bishaaraynayo oo haddii iimaan iyo camal suuban labadaa lagu dadaalo bishaaradaasa diyaara aladiina addoomu u bishaaraynaya aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan qul waxaad tidhahdaa nabi suubanow laa as'alukum idin weydiisan maayo qureeshay calayhi cala tabliiq xaqan aan idinsoo gaarsiiyey korkiisa ajran xoole iyo ziyaaro waxa lay tara idin melihi ilaa waxaan idin warsanaya haddaydaan i rumaynayn haddaydaan i raacayn haddaydaan rasuulnimo igu xurmaynayn almawaddata kalgacallo filqurba qaraabanimada dhexdeenna taal oon idinka idinka dhashay oon idinla dhashay taa keliya ta igu darajeeya oo igu ilaaliya oo aniga iyo inta i rumaysay ee i raacday ee i rabta ee ii socota amaanna siiya waman ruuxa yaktarif kasbada xasanatan wanaag nasid lahu waxaan u kordhinaynaa fiihaa xasanadii gudaheeda xusna wanaag kale oo xasanadu ways dhashaa sida sayi'ada ay isu dhasho in allaha eebbaweyne hafuurun alla u dhaafid badan litaa'ibiin dadka dembiyaalka ka noqda shakuurun alla ku mahdin badan lilmu'miniin inta rumaysa wey am yaquuluuna ma waxay gaaladu leeyihiin iftara maxamed wuxuu been untay calallaahi eebbaweyne korkii kadiban been oo nebinimada iyo rasuulnimada iyo qur'aanka iyo bacsiga iyo jazaha iyo waxan uu sheegayo wax ka jira lama arko waxna laguma soo dejin ee isagaa maamulay saas miyay yidhaahdeen am yaquuluun ma waxay yidhaahdeen waa yidhaahdeen iftaraa wuxuu moxamed abuurtay calallaahi eebbaweyne korkii kadiban been fa in yasha illaahu eebba haddii uu doono yakhtim wuxuu shari lahaa calaa qalbika adiga laabtaaduu shari lahaa korkeeda wayamxu llaahu wuxuuna tiri lahaa qudradiisa ku tiri lahaa albaatil waxaan wax ka jirin wayuxiqu wuxuu sugi lahaa alxaqa runta bikalimaatihi ereyadiisuu ku sugi lahaa innahu eebbana caliimun alla aqoon badan bidaati suduur laabyal gudahood waxa ku sugan wey wa huwa eebe alladii alla wey yaqbalu aqbala ogolaada attawbata hoyashada gafka looga hoyday can cibaadihi addoommadiisuu ka ogolaadaa oo wayacfu alla waa cafiya can isayi'aat xumaanyaalka xaggooda wayaclamu alla wuxuu og yahay maa tafcaluun waxaad samaynaysaan wayastajiib alla wuxuu aqbalaa aladiina dadkii yuu tuugmadooda aqbalaa aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal suuban wayasiiduhum intay warsadeen goortuu ka ogolaado uu siiyo ayaa wuxuu ugu daraa min fadlihi deeqdiisa xaggeeda maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi basharin qad ayuu ugu daraw waalkaafiruun inta xaqa diidee beenisay lahum waxa ay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo shadiidun daran wallaahu aclam